toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa brofesor asley cali kulane oo baraka jaamacadda carolinsk institute ee stockholm waxaana ay dhigtaa maadada caafimaadka ku soo dhowow barnaamijka asley mahadsanid aada mahadsantaa ridwan waa dhowahay su-aasha koowaad ee aan ku weydiinayo waxay tahay toddobaadka tallaalka adduunka ayaa la xusayaa oo sannad walba la qabto afar iyo labaatanka ilaa soddonka abriil maxaa loo sameeyey maalmahan munaasabadan isbuuca tallaalka adduunka waxaa la qabtaa sanad walba isbuuca u dambeeya bisha abriil ujeedadiisana waa in la xoojigeliyo in la xoojiyo wacyigelinta la xiriirta tallaalka halku-dhega sanadkan waa vaccine work taasoo loo micnayn karo tallaalku waxtar ayuu leeyahay tallaalkana sidiisaba waa habka ugu wanaagsan ee looga hortegi karo cudurrada faafa ee ku dhaca ilmaha waxyaabo fara badan oo ku saabsan tallaalka iyo cudurrada laftirkooda soo kordhaan ku weydiin doonaa laakiin haddii ay dhacdo inaan ilmaha la tallaalin maxaa ka dhalan kara intaan taas u kelin waxaan waxaan rabay bas inaan wax yar ku daro in in maaragtay fikrad laga haysto horta maxaaba tallaalkan loo keenay maalin kasta ku dhawaad lix iyo toban kun oo caruur da-doodu ka yar tahay shan sano jir ayaa u dhinta cudurro looga hortagi looga hortagi karo tallaalada waxa ka cusub in maaragtay maanta tallaal haddana laga hadlo weli waxay tahay ayaan daro inay weli ku dhawaad labaatan milyan oo caruura aysan tallaalnayn ama aan tallaalkii loo dhamaystirin marka tallaalka muhiimadiisa si aan u fahmno waxaa sidaad ogsoon tihiinba daryeelka caafimaadka wuxuu ka kooban yahay midka loo fidiyo qofka xanuunsan oo ah in la daaweeyo iyo daryeelka caafimaadka oo loo fidiyo bulshada caafimaadka qabta taasoo ah in laga hortago inaysan xanuunsan ama cuduradii ku dhicinin marka waxaan rabay muhiimadda waxay tahay in halkaan lagu xuso in dadka xanuunsan iyo inta aan xanuunsanayn ay mar walba bulshada inta caafimaadka qabtaay ay ka badan yihiin sidaas aageedna tallaalku uu yahay muhiim in looga hortago caafimaad caafimaad darrida weli caadana la tallaalo ilmihii intay yar yihiin si ay u helaan koriimo koriimo caafimaad marka su-aashaadi ahayd haddaan la tallaalin soma haddaan la tallaalin maxaa dhici kara ilmaha haddaan la tallaalin oo tallaalkii u baahnaa waxay khatar ugu jiraan in cudurkii ku dhaco markaasna uu ilmihii xanuunsado ama naafuubo sida cudurka booliyada loo yaqaano kale dabaysha waa aragtay ilmihii inay ku naafoobayaan waxaa kaloo dhici karta xataa inay ilmaha u dhiman karaan cuduradii marka cunugii markaas xanuunsanaa haddaan kasoo tagno ilmaha waxay xataa ay saameyn karaan ilmaha yaryaree la nool guriga kula nool ama xarunta caafimaa daryeelka ilmaha isla joogaan ilmo yaryaroo weli waxaa jira aan gaarin tallaalkii waktigiisii waxaa jira ilmo yaryaroo qabo cuduro keena indifaaci jirkoodii hoos u dhaco sida ilmaha kansarka qaboo kaleeto marka tallaalka haddaan ilmihii la tallaalinin ilmihii kale ee bulshada ku jirayna wuu saameyn karaa waa garta asle dalalka dhaqaalahoodu uu liito iyo kuwa dhaqaalahooda uu sarreeyo marka la eego labadaba caqabado ayaa jira caqabadahaas maxaad ka xusi kartaa tallaalka caqabadaha kusoo baxay inaan ilmihii la tallaalin haddaan fiirino dhanka wadamada dhaqaalahoodu sarreeyo sida wadamada badan oo yurub iyo ku yaala north america oo maaragtay tallaalkiina ilmihii badankood wada tallaalihiin ay gaareen heer boqol kiiba sagaashan ay tallaalihiin ama ka badan laakiin waxaa la arkay hadda inay soo yaraanayso meelo badan kuwaasna waxaa keena badankood waalidiintii oo go-aansaday inaan ilmihii la tallaalin waalidiintaasoo qaar aaminsan yihiinba inaan tallaal loo baahnayn maadaama markii maaragtay cuduradii aan loo jeedin aan la arkaynin oosan u muuqanin ee waalidkii moodaanba in wax laga cabsanayo laiska tallaalayoba aysan meesha oolin iyo kuwo kale oo aaminsan ama helay akhbaar qalad ah oo la xiriirta oo ka cabsi qaba in hadalkan aan aan saxa ahayn oo autismkii ayaa ilmihii ku dhacaya haddii la tallaalo ta taasna way way keentaa inay waalidiinta qaarkood ilmaha u tallaalin waa gartay dalalka dhaqaalahoodu uu hooseeyana dalaalka dhaqaalahooda hoose way ka duwan yihiin laakiin kuwan autismka nayto horta aan caddeeyo ma aha tallaalku autism ma keeno halkaas aan ku kala tagno autism ma keeno tallaalkii waxaana caddaynaysaa in xataa maaragtay ilmihii ilmo waxaa badan oo aan jira aan la tallaalin autismkiina ku dhacay marka sababaha keena autismka waa loo baahan yahay walaalkiis inay ka walwalaan inay raadiyaan laakiin aysan maaragtay aaminin information oo aan aan sax ahayn wadamada dhaqaalahooda hooseeyo waad i weydiisay haddaan tusaale usoo qaadano wadamada ay ka mid tahay maaragtay soomaaliya oo kaleeto ilmaha tallaale ma gaarayaan boqol kiiba afartan caqabadahana waxay la xiriiraan systemka ama infrastructureka meeshaas markaas ka jirta daryeelkii caafimaadka guud oo liita oo keeni karaa xataa haddii tallaalkii iyo wasaaraddii caafimaadka hayso inaan la gaarsiin karin ilmihii u baahnaa kuwa maaragtay magaalada jooga iyo kuwa miyiga joogaba jidadkii ayaa xun korontaan jirinin oo qabowgi lagu keedin lahaa frinjeerka dhibaatooyinkaas oo badanaa jira laakiin markaad isweydiino annaga oo dib isugu noqono runtii waxaa muhiim ah in la isweydiiyo maxaa keenay in daryeelkii caafimaadka la gaarsiin waayey baadiyihii fogaa markii reerahaas baadiyaha degane meesha fog jooga aan ognahay in la gaarsiiyey sigaar la cabahay coca cooladii foontadii la cabahay xataa technolojiyadan cusub oo mobiilkii waa gaaray marka waxbaa gaaray maxaa anaga daryeelka u gaarsiin weyne waa gartay haddii isla arrintaas aan wax kaa weydiiyo dabcan adeegyada dhinaca caafimaadka ee soomaaliya aad bay u liitaan oo dalku dee waxa uu ka soo kabanayaa burburkii iyo dowlad la-aantii muddada dheer taagnayd meelo fara badanoo waxaa jira dowladdu ay joogto iyo meelo aanay dowladdu joogin oo sida al-shabaab oo kale ay joogaan oo ay suuragalba tahay inaan xataa tallaal laga helayn ama adeegyadaas ciddii fulin lahayd laftirkooda ay ammaankooda u baqayaan marka maxay kula tahay adiga sidee dadka loo gaarsiin karaa adeegyadaas caafimaadka haddii ay ku nool yihiin meelo ka baxsan magaalooyinka waaweyn waa runta oo xaaladaas hadda aan soomaaliya ka sheegayno waxay ka jirtaa wadamo badan oo maaragtay aasiya ku yaala africa ku yaala latin america ku yaala muhiimadana waxay tahay oo inaan u fiirino in caafimaadka bulshada markii laga hadlaayo aysan mas-uuliyaddaas ay buuxin karinin wasaaradda caafimaadka keliya sababta sababta ay ku dhacday in maaragta adeegyada kale ay gaareen waxay tahay in jidaadkii dhismahoodii wasaarad kalaa mas-uulka ah koronto inay meel kasta gaarto wasaarad kalaa mas-uulka ah muxuu ahaa xataa wasaaradda tacliimta sare doorkeeda wuxuu yahay inay isku dayaan in la helo in la tababaro shaqaale caafimaad oo muddo gaaban la tababari karo uu u adeega caafimaadka bulshada meeshii lagu ekaan lahaa keliya in la tababaro dhakhaatiir qaadanaysa u baahan lix sano iyo ka badan in la tababaro ilaa ay adeegaan marka wasaaradda caafimaadka ma ma samaysan karto shaqaalihii waxay u baahan tahay wasaaradihii kale inay la shaqeeyaan idinka xataa warbaahinta waxaa laidinkaga baahan yahay inaad ka qeyb qaadataan sidii maaragtay akhbaar saxa u gaari lahayd reerkaas miyiga degan oo mobileka haysta oo maaragtay inay information aan gaarsiin karno la oran karo maogtahay tallaalkuna waa kuu fiican yahay caafimaadku u roon yahay laakiin sigaarkuna caafimaadku u daran yahay marka muhiimadda oo caafimaadka bulshada waa mas-uuliyad u wada taala mas-uuliyiinta waddan kasta muhiimad weynna waa in la siiyo arrinta ku saabsan wacyigelinta iyo ahmiyadda ay leedahay haddii aan waqti helna waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin marka la eego dunida maanta aan ku nool lahay cudurro kale oo cusuba soo kordhay oo la yska tallaalo cudurradaas maxaa ka mid ah cudurrada horta oo soo kordhay ama cudurro badan oo soo la helay in tallaal wax looga qaban karo waxaa ka mid a cancerka oo kale way soo badatay hadda waxaa jira cancer oo dhan way soo badatay laakiin cancerkii oo ku dhacayay ilmo galeenka ayaa waxaa loo helay tallaal la tallaali karo gabdhihii intay yaryar yihiin ay koo iyo toban ilaa saddex iyo toban saddex iyo toban jiraan si looga hortago in viruskaas keena muxuu ahaa h p v ga in laga tallaalo sidaasna lagu maaragtay hakiyoba in gabadhaas yar mustaqbalka ay cancer ku dhacdo waana maogtahay waxyaabaha wanaagsan oo lagu gaaray tallaalka sababto ah wadamadeena aan dhaqaalahoodu hooseeyo ma awoodno in aan isbitaallo kansara iyo daawadii kansarka ahayd inaan dadkii la wada gaarno marka tallaalkan oo kaleeto wuxuu wuxuu keenayaa faa'iido weyn waxaa la socotaa ebola iyadana waa cusubta masig wanaag tallaal baa deg deg loo sameeyey shaqaalihii ku shaqeynayaana hadda la la lagu bilaabay in in lagu tallaalo waa tallaal dedegsiyo lagu sameeyey lana arkay ilaa hadda inuu inuu wanaagsan yahay uu protection siinayo Mm.
shaqaalihii waa mahadsan tahay asli n arrinta aad ka dhawaajisay ee autismka n waa arrin inta badan baryahan ku soo badanaysa dalalka galbeedka hooyooyin soomaaliyeed oo fara badanana welwel ka qaba inay sabab u tahay n caruurtaas autismka qabta tallaalkii ay qaateen ma la ogaan karaa ay kula tahay ama ma la fahmi karaa autismkan waxa sababay iyo sida looga hortegi karo waxay caddaynaysaa in- in cilmi baaristu in autismkii uu hadda ilmihii soomaalida lagu arkaayo iba minnesota ilmaha degan oo oo oo laga sameeyey cilmi baaris badan iyo xataa sweden halkan laakiin way way waana muhim in waalidiintii ay isweydiiyaan oo yidhaahdaan maxaa keenay jiradan In- inay la xiriiriyaan talaalkana wax waalidka soomaalida ka yimid maahan waxa weeye cilmi baaris uu sameeyey n, ah, scientist waa horeeta oo haddana wax cadayna oo ku salaysan siduu ku gaaray n, n, conclusionkaas Mm.
aan la helin oo laga saarayba maxay ahayd publicationskii waa la tuuray cilmi baaristaas because wax caddeeyaa la weye la waayey wax oo oo ku markhaati furana waa laga waayey marka waxaan oran lahaa waalidiinta soomaalida maaragtay jiday u leeyihiin inay raadiyaan maxaa Right.
ilmahayga haya laakiin waa in ay- ay ka raadiyaan sababaha kale cilmi baaris badanaa socota oo oo la xiriirta autismka oo la leeyahay malaha waa xanuun ku dhacay hooyada markay uurka lahayd malaha waa een, maxay ahayd welwel iyo depression iyo naxdin ay la kulantay markay uurka lahayd way badan yihiin welina way socotaa waxaana rajaynayaa maaragtay in waalidiinta soomaaliyeed ay ay ka qayb qaataan Waay.
cilmi baaristaas oo oo si aan loo ogaado ugu dambeyn n wacyigelin intee la-eg ayaa loo baahan yahay kula tahay marka laga hadlayo tallaalka iyo n faa'iidada uu u leeyahay eh, guud ahaan aadanaha Eh, tallaalka faa'iido weyn uu leeyahay eh, muxuu ahaa caafimaadka in in yani bulshada caafimaadkooda oo uu waaro in ilmahan ay caafimaad ku koraan sababtaa cudurro badan oo eh, dili lahaa ama aan daawo loo haynin ayuu ka hor imaanayaa Eh, tallaalkii dunidii waxay eh, samaysay in bilaash laga dhigo yani muhiimadda uu leeyahay waxay ku tusinaysa inuu tallaalkii waalidkii kusoo gaarayo lacag la-aan Mm, waxaa la siinayaa lagu bixinaa xarun kasta waxaa la, la, lagu dhiirigelinayaa in ilmihii oo dhan la talaalo wuxuu talaalku keenaa xataa sinaan maadaama ilmaha ka dhasha qoyska saboolka ah ay xaq u leeyihiin in la talaalo markaasna ilmahaas uu helayo fursad oo korriimo caafimaad leh sida ilmaha ka dhasha qoyska lacagta loo kaleeto waxa ka dhammaanaysa maaragtay in in ay ay maantana dhan eh, ilmihii ay ay xanuunsadaan waxaa kaloo ku jirta component oo oo political commitment la dhaho oo waa inay maaragtay eh, policy eh, maxaa la yidhahdaa hoggaanku ay ay ay taageeraan nasiib wanaag een, eh, soomaaliya hoggaankeeda waa ogol yihiin talaal oo laba kun iyo saddex iyo tobankii wasaaradda caafimaadka oo doctoresa maryan qaasin ay markaas joogtay waxaa aad taageero uga heshay madaxweynihii markaas joogay eh, xasan sheekh iyo iyo ra-iisul wasaarihii iyo ra-iisul baarlamaankii aaday u taageereen welina way socotaa taageeradii Ma- u- laakiin waxaan rabay inaan tusaale usoo qaato eh, president kagame rwanda inaad Si soo wuxuu ku koobtaan daray- jeclaan lahaa waktigan haya wuxuu ku daray agendada in in wax laga qabto heer waxaan marayaan rwanda iyo ghana Mm.
in talaalkii lagu gaarsiiyo drones oo droneskii ay geeyaan Mhm.
talaalkii baadiyihii iyo meelihii foga annagana droneskii waaba haynaa howlo kale noo hayaan xag jirka ay la dagaalayeen laakiin inaan ka faa'iidaysano droneskina aan daawadii iyo dhiiggii sida wadamada eh, eh, nala midka ah oo kale aan Waayahay, isticmaalno. marka Asli.
talaalku waa muhim aad iyo aad baa mahadsan ugu tahay.
mahadsan tahay waktigaaga adaa mudan toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay asle cali kulane oo ah bara jaamacadda carolinska institute ee magaalada stockholm waxaana ay dhigtaa cilmiga caafimaadka inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo